Nation. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waasalahse taariikhduna ay tahay soddonka bisha maarjo sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakeen maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda kanada oo si kumeel gaadha u hakisay dalku kolkii ay siin jirtay ardayda soomaalida ee ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaabo ay ku guulaystay deeqaha waxbarasho haddaba go'aankaasi siduu ardaydaasi u saameeyey dadka hadda imtixaanaadka samaynayay oo ku rajo weynaa deeqahaas oo kale inay hiigsadaan oo hadda lasii yidhi wixii waa la hakiyey kulley waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso arrinkan waxaa waaye arrin ma aragtay ardadan qaar kasii tuuri karta qaar waxaa jira oo very desperate oo sanado badan soo sugahay waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo ay ku tartamayaan ardayda iskuullada iyo weliba jaamacadaha oo ka furmay magaalada laasaxanood kaalmiya heesaa iyo weliba ciyaarihi ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwac xeerbeegti maraykan oo dhegaysanaysa dacwadda sida weyn loo hadalhaya ee sarkaal ka tirsan booliiska oo loo haysta dhimashada george floyd ayaa daawaday muuqaalka afartan iyo lix jirkaasi madowga ah oo la hardamaya inuu neefsado waxaana uu muuqaalkan lagu furay dacwadda dhacdadan oo shalay bilaabatay muuqaalkan oo ahaa mid guud ahaan dalkan maraykanka iyo caalamkaba laga arkayay george floyd oo dhimanaya isagoo ku jira gacanta booliska sanadkii hore magaalada minneapolis waxaanay dhacdadaasi keentay banaanbaxyo guud ahaan caalamka ka dhaca oo lagaga soo horjeedo xadgudubyada ay booliisku u geystaan dadka laga tirada badan yahay xeerbeegtadan ayaa daawaday muuqaalka derek jovin oo ka tirsanaa booliiska minneapolis oo jilibkiisa qoorta uga haya george floyd jambiga laamiga muddo sagaal daqiiqo ah iyadoo floydna uu ku celcelinayay ma neefsan karo waxaana ay dadkii hareeraha laamiga taagnaa ay ku qaylinayeen ka kac ninka labadan dhinac ee dacwadda ayaa doodooda furitaanka soo jeediyey shalay oo isniin ahayd shirkadda dawooyinka samaysa maraykanka ee johnson johnson ayaa ku dhawaaqday shalay oo isniin ahayd inay heshiis la gaareen ururka midooda africa inay gaarsiiyaan tallaal gaaraya afar boqol oo milyan oo tallaalka covid nteen ah horaanta xilliga kulaylaha tallaalkan oo hal xaba ayaa weli waxa uu u baahan yahay inuu ansixin ka helo maamulada dalalka afrika waxaase hore si deg dega ugu ansixiyay ururka caafimaadka adduunka ee w h o midooda yurub iyo maraykanka daraasad lasii daayay isniintii shalay oo ay sameysay hay-adda cudurada iyo ka hortaga xanuunada maraykanka ee c d c loo soo gaabiyo ayaa muujisay in tallaalka ay sameeyeen shirkadaha pfizer iyo bio entec iyo moderna oo ku salaysan m r n a-ga uu yahay midka ugu wanaagsan ka hortaga xanuunka covid nteen ee xaaladaha dunida hadda ka jira daraasadan ayaa waxaa lagu sameeyey ku dhowaad afar kun oo shaqaalaha caafimaadka gargaarka degdega ah iyo shaqaalaha muhimka ah ee lix gobol oo dalkan maraykanka ku yaala intii u dhexaysay bishii disembar afar iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo labaatanka ilaa iyo maarj saddex iyo tobankeedii labada kun iyo koo iyo labaatanka waxaana ay natiijadu muujisay in halista xanuunka ay hoos u dhacday siddeetan boqolkiiba markii ay dadku qaateen tallaalkii koowaad iyadoo markii la gaaray kii labaadna uu gaaray sagaashan boqolkiiba
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa aan ku bilownay dowladda kanada ayaa si kumeel gaadha u hakisay dalku galkii ay sii jirtay ardayda hela deeqaha waxbarasho go-aankaasi ayaa waxa uu saameeyey ilaa iyo lix iyo toban arday oo soomaali ah oo ka mid a dhallinyarada ku koray xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka kenya warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed nuur maxamed hadalkan ka soo yeeray dowladda kanada ee ku saabsan in ay joojisay dalkugalkii ay siin jirtay ardayda deeqaha waxbarasho ee sara ka hela dalkeeda ayaa waxay saameyn ku yeelatay lix iyo toban arday oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana deeq waxbarasho ka helay dalkaasi kanada dhowaanna filayay in halkaasi loo qaado xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanad walba waxaa deeq waxbarasho ka heli jiray dalkaasi kanada ardayda boodooyinka ugu sarreysa ka keenta dugsiyada sare ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid ah lix iyo tobankan arday ee dhowaan filayay in loo qaada dalkaasi kanada si halkaasi uga bilaabaan jaamacad oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay uga warameen arurintan saameynta ay ku yeelatay magacayga waa ciise maxamed isxaaq ku nool xerada qaxootiga ifo waxaan ka mid ahaa ardadii deeqaha waxbarashada ka heshay hay-ada ku sugan wadanka kanada oo haddeer sugaysay inay meeshaas aadaan cabaarna sugahayey aniga hadda waxaan meeshaan joogay oo aan sugahayey deeqdaas intaan helay bixitaan waxaan sugahayay wax sanad ka badan hadda haddii in lasii kordhiyo oo lasii yidhaahdo wixii waa dalkugalkii ilaa muddo dambe mase adi lamaba yaqaane la joojiyo horta waxaa waaye saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa oo dad waxaan nahay intaas sanado badan qaxooti aan kuleelkiis wax kusoo baranayay oo sugayay uun fursad oo waxbarasho fiican ay ku helaan oo haddana markay heleen maaragtay waxaan caqabadahan ay soo hor istaageen marka arrinkaas waa arrin aad uga xunnahay oo aada noo saameynay way marka ciise maadaama aad ka mid tahay ardayda la rabay inay maalmahan baxaan dalkaasi kanada ay tagaan halkaasna jaamacad ay ka bilaabaan seed u aragtaa go-aankan dowladda kanada ee ku saabsan in la hakiyey ardaydii deeqaha waxbarasho u aadi jiray dalkaasi kanada sababa xanuun coronavirus awgeys horta go-aankaas waa mid ma aragtay annaga haddaa ardadeen nahay mid aad maaragtay si xun noo saameyn oo aad uga xun nahay dee waa garan kartaa dad intaa meeshaa joogay oo waxaa ku hambi weyna oo haddana saa la yiri marka waxaa waaye waa aad bay noo taabanaysaa waana arrin aad u nasiib darra ah marka xero qaxooti oo nolosheedu aad u adag tahay baad ku soo barateen nasiib baad u hesheen inaad deeq waxbarasho aad ka heshaan kanada islamarkaana aad sugayseen sannaddii laba kun iyo labaatankii bay ahayd ciise inaad baxdo balse coronavirus awgii ayaa dib u dhacday maalmahan bay ahayd inaad baxdo hadalkan baa soo yeeray marka adiga markii laga tago saamayn inta la egbay dhallinyarada kale iyaguna deeqda waxbarasho kanada ka helay ay ku yeelan kartaa arrintan
haddee kulley middaana ay u yeelata mid la mid ah haddayna ka dareen unbay ku yeelanaysaa dadkii hadda imtixaanaadka sameynayay oo ku rajo weynaa deeqahaas oo kale inay hiigsadaan oo hadda lasii yidhi wixii waa la hakiyey kulley waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso xitaa ardaad waxaa jirta imtixaan u fadhido oo waxaas kusii haminaya waxaan hadday maqleen moraal jawaa ku dhacay waxaa laga imtixaanka waxay ka keeni lahaayeen niyad xumo awood inayna kasii keenin qaar badan oo joogaa jiray oo waxaas ku hami weynaa adi markaan soo duduwo arrinkan waxaa waaye arrin ma aragtay ardadan qaar kasii tuuri karta qaar waxaa jira oo very desperate oo sanado badan soo sugahaya marka waxaa waaye halis aad uweyn baa ka dhalan mustaqbalka dee aad baan ugu haminayn baashaan inuu mustaqbalkan aan maaragtay ku meelgaarno oo wadda inoo noqoto tan oo la joojin waxay ka dhigan tahay mustaqbalkii oo nala ka hor istaageen mise ay wax weyn naga gaareen marka mustaqbalka halis halis magacaygu cabdiraxmaan mukhtaar xasan waxaan joogaa xerada ifo waxaan ka mid ahay ardayda deeqda waxbarasho ka heshay kanada warbixinta maanta ka soo baxday kanada oo dib loo dhigayo ilmaha la qaadanayo saameyn bay noo yeelanaysaa
marka cabdiraxmaan maadaama aad ka mid tahay ardayda deeqda waxbarasho ka heshay dalka kanada seed u aragtaa go-aankan ka soo baxay dowladda kanada ee ku saabsan in la hakiyey ardaydii deeqda waxbarasho loo geyn jiray dalka kanada
awalba laba sano hadda aan sugaynay sanadkan wakhtigeena weli dib qaadanaysaa iyo rajooyinkiina hadda sanadkan ilmihii aan la sameynay camal jaamacad sanadka labaad maraysa sanad kale dib loo dhigo
sanad kale bay ahayd laba kun iyo koo iyo labaatanka in la idin qaado hadalkan baa soo yeeray aniga waxaan sameeyey laba kun sagaal tobankii labaatankii aan codsanay labaatan iyo kowdii inaa hadda baxnaa la rabay saameyna nugu yeelanaysaa haddii dib loo dhigaa annaga ahaanteena nijidada aan rabno inaan helno waxaan joognaa xeero qaxooti ah dhib baan wax kusoo baranay rafaad arrintan saameyn weyn nagu yeelanaya marka cabdiraxmaan markii aad maqashay joojintan in dowladda kanada ay joojisay ardaydii ka tegi jirtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee dalkeeda deeqda waxbarasho iyo dibudejinta ka heli jiray maxaa dareentay waxay ahayd niyad jibin oo asxaabtiin waxay noo u sheegnay xilligaa bixino haddana dib loo dhigay annaga saameyn weyn nagu leedahay xijada keliya aan lahayn waxay ahayd inaa halka aadno oo wax aan ku baranno si aan dadkeena dadkeena u anfacno waxaan codsanaynaa in dowladda kanada ay deeqdeeda waxbarasho dib nooga dhigin maxaa yeele awal baa hore u hakanay laba sano sana saddexaad iyo afraad dhib weyn bay nagu leedahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay sanad walba dugsiyada sare ay ka baxaan ilaa dhowr kun oo arday ayaa waxay galaan imtixaano lagu qiimeynayo in ay deeqo waxbarasho ay ka helaan dalkaasi kanada iyadoo ardayda ugu bundo sarreysa ay deeqo waxbarasho ka helaan jaamacado ku yaala dalkaasi kanada iyagoo barta xirfado kala duwan sida injineernimada caafimaadka iyo weliba maadooyin kale axmed nuur maxamed cabdulaahi gol barnaamijka dhallinyarada v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada farxiyo fiska
indhaha deeqyaho yarkani markaan arkay bahan farxe sidii ubaxsoo baaxan egmada laga caashiisay ilan moodeen kalgacal inuu milidigu dhashe abjoogiisoo qura ayaa maku soo mila indhaha deeqyaho yarkani markaan arkay bahan farxe sidii ubaxsoo baaxan degmada laga caashiisay ilan moodeen kalgacal inuu milidigu dhashe abjoogiisoo qura ayaa maku soo mila adab dhaqan iyo xisho adayebahay ku siiye adab dhaqan iyo xisho adayebahay ku siiye ayakay haddaan marqura marquraysan u sii lahay ayakay haddaan marqura marquraysan u sii lahay cad baan kuu dhowri lahaa anaa kuu adeegi lahaa nin yaro muruga qalbiga axdaabba u diidi lahaa cad baan kuu dhowri lahaa anaa kuu adeegi lahaa nin yaro muruga qalbiga axdaabba u diidi lahaa aroor nuur soo baxo arlada wada nuuriyo aqyaarnimo kugu ogo naftaan kugu aamine aqoon laysla qaybsada ilaa reer lagu dhisaa axdiga fuliyo abke abaalaan ku haye aroor nuur soo baxo arlada wada nuuriyo aqyaarnimo kugu ogo naftaan kugu aamine afkoon laysla qaybsada bile reer lagu dhisaa axdiga fuliyo abke abaalaan ku haye adbaan kuu dhowri lahaa anaa kuu adeegi lahaa nin yaro muruga qalbiga axdaabba u diidi lahaa adbaan kuu dhowri lahaa anaa kuu adeegi lahaa nin yaro muruga qalbiga axdaabba u diidi lahaa
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington tartan kubadda cagta oo ay ka qaybgalayaan in ka badan boqol dhallinyaro ah ayaa ka furmay magaalada laascaanood warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray waryaheena cabdikariim olol magaalada laasacnood ee xarunta gobolka sool waxaa ka bilowday tartan loo qabanayo goobaha waxbarashada ee gobolka sool ku yaala gudoomiyaha xidhiirka ciyaaraha ee gobolka sool ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a wax ka weydiisay ugu horreyn isagoo magaciisa ku bilaabay ayuu sharaxaad ka bixiyey koobka ciyaaryahanada ay ugu talagaleen goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo sanad kasta ay u qabtaan dhallinyarada kala duwan
bahda v o aad baad umahadsantiin magacaygu waa magacaygu waa saleebaan ismaan cabdinuur xaashi gudoomiyaha xidhiirka kubadda cagta gobolka sool tartankan waxaa ku tartamaya toban institution oo goobaha waxbarashada shan dugsiyada saraa iyo shan jaamacadaha magaalada laasacnooda tartankan waa tobankaa goobood baa ku tartamaya waxbarasho sanadkiiba mar baanu qabannaa in tartankan muhiimadda uu leeyahay haddii aan u gudagalo waa in goobaha waxbarashadu ay helaan dad jidhahaan u caafimaad qabaya maskax ahaan si ay waxbarashadii ugu fududaato annagana haddaanu nahay bahda ciyaaraha ee gobolka sool faa'iida ayaa noogu jirtaa inaannu helno dad aqoon leh oo akhlaaqdoodu dhisan tahay inay garoonkii noogu yimaadaan oon tartamadii u qabanno marka bahda ciyaaraha sboortiska iyo wasaaradda waxbarashada iyo laamaha waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacaduhu waa isku iskama kala maarmaan way isku xidhan yihin sidaan ugu baahan nahay dad aqoon leh inay aan tartanno ugu qabanno ayuu koobka waxbarashadu muhiim noogu yahay iyaguna si ay u helaan jaamacadihi iyo dugsiyada sare dad jirhkoodu dhisan yahay oo caafimaad qabo maskax fayow
tartankan hadda waxa uu ku saabsan yahay sidaad ii sheegtay ciyaaryahanada xarumaha waxbarashada ee ku yaalla magaalada laascanood ujeeddadaad ka leedihiin inaad qabataan oo dugsiyada iyo jaamacadaha iyo dhallinyarada da'da yar aad isugu keentaan oo kale maxay ujeeddada ugu weyn ee aanu u qabannay waxaan ugu kalifay in aanu tartankan qof aan waxbaran ma ciyaarayo marka waxaan u qabanay in dhallinyaradu kuwooda saaqidiintaa ay ku dhiiradaan waxbarashada marka la dhaho qof aan waxbaran jaamacadda dhigan iyo qof aan dugsiga saran dhigan tartanka ma ciyaaraya marka la dhaho qofkii wuxuu saaqidka ahaa ayaa waxbarashada ku dhiiranaya wuxuuna arkayaa in uu waxbarashadii jeclaado marka muhiimadda u qabanay waxaa weeye in dhallinyarada gobolku aysan kubadkeliya aanan u qaban laakiinse ay ogaadaan ay waxbarashadii jeclaadaan bal ka warran inta kooxood dugsiyada ka socda ee halkan isugu yimid oo kale oo ciyaaraya bal iga war waa toban secondary waa gatway secondary nugaal secondary muuse yuusuf secondary iyo ilays secondary iyo iskoolka boodhinka laascaanood boodhin jaamacaduhuna waa ilays university sahal university gols university nugaal university ayaa isugu yimid waxaan dhihi karaa waa shantaa jaamacadood iyo shantaa dugsi sare ayaa tartanka ka qabangelaya haddii aan magacayga ku bilaabo waa magacaygu waa iftaax axmed maxamed haddii aan ka warrabo tartankan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii inaan ka qayb galno dhammaan dhallinyarada anoo ka hadlay afka dugsiga sare gatway secondary school runtii tartanku runtii wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dhallinyarada dhanka caafimaadka waxaan kaloo u mahad celinaya runtii sida weyn mugaya miisaankale ay u soo qabanqaabiyeen ay u soo agaasimeen dhammaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha runtii tartanka waxaan odhan karnaa wuxuu dhiirigelin siinaya runtii dhallinyarada waana ku boorinaya runtii mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha runtii aad baan ugu faraxsan inaan ka qayb galo waxyaabaad rajaynayso oo tartankaasi baligowr kolbarta horta sidii rabbi subxaana wa tacaala u qorsheeyo wax kasta horta u dhacaya laakiinse insha allahu tacala waxaan rajaynaya guul runtii inaan ka keeno oo runtii bartii aan hiigsanayay hamigaygu ahaa ee maanta aan usoo labistay aan usoo dhaqaaqay aan bartan imaana insha allahu tacala inaan ka gaadho haddii ilahi naftay daayo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo faarax buluug
kooxda kubadda cagta ee manchester city ee waddanka ingiriiska ayaa xaqiijisay in laacibkooda reer argentiin sergi aguera uu gebi ahaanba ka tegi doono kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan waxaana taasi ay ku aadan tahay dhammaadka qandaraaskiisa uu ku jooga garoonka itixaad gooldhaliyahan ayaa si xora uga tegi doona naadiga qaniga ah ee magaalada manchester waxaana isla markiiba soo ifbaxaya warar sheegaya in kooxaha yuventus iyo barcelona ay raadinayaan saxiixiisa lama soo koobi kara waxqabadkii sergi aguera ee manchester city tobankii sano ee lasoo dhaafay ayuu yiri gudoomiyaha kooxda manchester city khalduum al mubaarak soddoniyo laba jirkan ayaa hadal kooban uu ku qoray baraha bulshada waxa uu sheegay inuu dareemayay sharaf iyo qanacsanaan weyn tobankii sano ee lasoo dhaafay milkiilaha manchester city ayaa sheegay in aguero ay taallo uga dhisi doonaan garoonka itixaad si lamida vincent cambany iyo david silva waxa uuna sheegay inay si farxad la ku sagootin doonaan taageerayaasha manchester city ayaa aguwaaro ku xasuusan doona horyaalkii sanadii labada kun iyo toban iyo labada uu qaaday kadib markii daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaartii ugu dambeysay ee ciyaarta uu gool ka dhaliyay kooxda q b r waxaana city guushaasi u horseeday inay ku guulaysato horyaalkii ugu horreeyay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii wararka ka imaanaya wadanka jermani ayaa sheegaya in kooxda bruce dortmund ay go-aansatay iibinta laacibkooda weerarka ee erlin halland dortmund ayaa ogaatay in laacibkan ay ku iibsan karto lacag kasta oo ay doonaysa kadib markii kooxaha manchester united manchester city iyo chelsea oo dhammaantood ka dhisan horyaalka ingiriiska ay muujiyeen rabitaanka laacibkan telefishinka e s b n ayaa soo tabiyey in dortmund aysan doonin adduun lacageed oo ka yar boqol konton iyo afar milyan oo geni laacibkan ayaa kooxdiisa u saftay soddon iyo kow kulan waxa uuna u dheliyey soddon iyo saddex gool taas oo sare u qaaday qiimihiisa ugu dambeyntiina dhegaystayaal waddanka bakistan khilaaf weyn ayaa ka taagan cidda maamulaysa xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi kadib markii xarunta xiriirkaasi uu soo weeraray guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta ee bakistan kadibna uu la wareegay macluumaadka guud ee ku saabsan xiriirkaasi gaar ahaan dhinaca maaliyadda sida uu sheegay afhayeen u hadlay xiriirkaasi waxaa xiriirka kubadda cagta ee bakistan isku haysta laba garab oo ay kala hogaamiyaan haaruun maalik oo si kumeel gaara xiriirka kubadda cagta ee fifa ugu magacaabay iyo sayid ashraf xuseen shaah oo loo doortay sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobanka laakiin fifa aysan aqoonsan doorashadiisa waxaa haaruun uu sheegay in koox taabacsan shaah ay soo weerareen islamarkaana ay sheegeen inuu shaah ku wareejiyo xafiiska xiriirka iyo dhammaan xisaabaadka la xiriira arrimaha maaliyadda afhayeen u hadla garabka haaruun oo ay aqoonsan tahay fifa ayaa sheegay in garabka shaah ay jir dileen shaqaalaha xafiisyadooda fifa iyo xiriirka kubadda cagta ee qaaradda aasiya ayaa sheegay sababta ay shaah u aqoonsan waayeen inay tahay faragelin maxkamadda sare ee waddanka bakistan taas oo ay ku sheegeen inay tahay gacan saddexaad oo soo gashay socodsiinta howlaha xiriirkaasi khilaafka xiriirka kubadda cagta ee bakistan ayaa sababay in dhammaan la joojiyo dhaqdhaqaaqyadii la xiriiray kubadda cagta waddankaasi taas oo ay ka mid yihiin horyaalka kubadda cagta ee dumarka oo dalkaasi ka socday islamarkaana ay ka qaybgalayeen siddeed iyo toban kooxood waxaana haddii khilaafkan iyo ismarwaagan isboortiga ay sii socdaan laga yaabaa in fifa ay gebi ahaanba mamnuucdo ciyaaraha waddankaasi xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa inaga intaa
mar kale dhegaystayaal aynu dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirkaa u qaadayaan mursal muuse iyo weliba xamdi bilan
guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo